galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o edo idinkaga imaanaysa washington waa kowda bisha mey sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lixiyo tobankii sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaana idaacaddii wararka v o eda idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo aan maanta ku eegayno toddobaadkan iyo dunida sida looga xuseeyo maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda guud ahaan horta in wariyaasha soomaaliyeed ha noqoto wiilal ama gabdho in capacity building ama tababaro oo sare loogu qaadayo xirfadooda warbaahinta la siiyo sanadihii ugu dambeeyey runtii aad ayuu dardar ugu socdaa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mida warbixinno ay v o edu ka diyaarisay musuq maasuqa afrika
waxaan la shaqaynaa shacabka reer gaana waxaannu la shaqaynaa kuwa xogaha noo sheega marka waxaannu fiirfiirinnaa xogta waxaannuna u galnaa si qoto dheer dabeedna waxaannu ku soo bandhignaa xogaha qaar la daabaco ama qaar lagu soo bandhigo baraha internetka
sidoo kale waxaan idiin haynaa ad maqli doontaan soomaaliya oo taageero hor leh u heshay xiisadda ayaa la yiri kala dhexaysa ethoobiya qodobadaasiyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida shaqaalaha dhaqdhaqaaqyadooda iyo sidoo kaleeto dadka ku dhaqan caasimadaha qaarkood dunida magaalooyinka yurub iyo eshiya ka mid ah ayaa maanta waxay u dhaqdhaqaaqayaan oo isugu soo baxeen wadooyinka xuska maalinta may kowdeeda ayadoo dadku ay mudaaharaadyo ku dalbanayaan qiimo koror loo sameeyo shaqaalaha dowladda dhaqaalaha ay qaataan maalinta may oo maanta ku beegan kowda bisha may waxaa laga xusaa wadamo badan oo caalamka si loogu dabaaldego xuquuqda shaqaalaha dhacdooyinka maalinta maaj waxaa sidoo kaleeto la siiyey dad fara badan fursado ay ku baahiyaan cabashooyinkooda guud ahaan dhaqaalaha iyo dabaaldega siyaasadaha shaqo booliiska istanbul ayaa waxay xireen tobanaan kun oo dad ah oo isku dayay inay gaaraan fagaaraha taqsiim ee bartamaha dalkaasi iyadoo halkaasina ay uga soo horjeedaan mamnuucidda dowladdu ay mamnuucday in la xuso maalinta shaqaalaha goobahaasi gaar ahaana goobtaasi caalamiga ee dadka isugu soo baxaan xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony bilican ayaa muujiyey sida ay uga go-an tahay arbacada maanteeto ah in la gaaro xabad joojin u dhexaysa israa'iil iyo xamaas oo ay jirto dhinaca kaleeto sii daysimada la rabo in lagu sii daayo lahaystayaasha gacanta xamaas weli kusii jira waxaana lagu sheegay taasi inay tahay sababta keliya ee hadafka lagu gaari karo ammaan iyo deganaansho deegaankaasi lagu soo maamulo bariga dhexe bilikan ayaa waxa uu sheegay in kulan sidoo kaleeto ay ku jiri doonaan dhinacyada gargaarada bini'aadanimo ee qaso looga hadlayo la amba qaadi doono diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ayaa marar badan wuxuu ku baaqay xamaas inay aqbasho soo jeedinta xabajoojinta ah ee loogu talagalay in markaasi lagu soo afjaro amaba qayb ahaan lagu joojiyo dagaalada ka socda maranka gaza si markaasi loo gaarsiiyo tobanaan kun oo dad ah gargaarada ay u baahan yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska stevene sejourne ayaa waxa uu arbacada maantita magaalada qaahiro ka qaybgalay wadahadallo lagu xaqiijinayo heshiis xabajoojina oo dhex marta israa'iil iyo xamaas waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska lagu wadaa inuu kulamo la qaato mas-uuliyiinta masar joogitaankiisa ugu dambeeya ee safarka uu halkaasi ku booqanayo waxaana sidoo kaleeto la filayaa inuu tago dalalka lubnaan sacuudi arabiya iyo sidoo kaleeto dhinaca israa'iil qaahire waxa ay martigelisay wadahadallo ay ku lug lahaayeen masar maraykanka iyo sidoo kaleeto qatar kuwaasi oo la doonayo in looga dhabeeyo xabajoojin laga hirgeliyo marinka gaza soo jeedintaasi ayaa waxay ku baaqaysaa in la joojiyo dagaalka ka socda dhowrka bilood halkaasi iyo siideysmada dadka maxaabiista ah si markaasi dhinaca kaleeto loo ambaqaado in gargaarada bini-aadamnimo lala gaaro dadka gaza ku sugan sujaarna ayaa waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in wadahadalada uu talaadadii la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu inay siyaasadda faransiiska ay weli tahay inuu u sheegay in ay markaasi qaadaan dhabaha xabajoojinta si markaasi loo saxiixo deganaanshiyo lagu soo dabaalo deegaankaasi isku dhacyo subaxnimadii arbacada maanteeta ah ka dhacay xero mudaaharaad oo falastiiniyiinta dad taageersan ay ku jiraan jaamacadda californiya iyo sidoo kaleeto jaamacadda los angeles ayaa waxa ay sababtay in isku dhacyo ay dhex maraan booliiska iyo dad mudaaharaadka dhigayay dhinaca kaleetona waxaa sidoo kaleeto booliiska kasoo horjeestay magaalada new york arday iyaguna taageersan falastiiniyiinta islamarkaasina jaamacadda colombia ee ku taalla magaalada new york halkaasi mudaharaad ka dhigayay dhismahaasi maalmihii lasoo dhaafay booliiska magaalada new york ayaa waxa ay jaamacadda colombiya fiidnimadii talaadada xaleyta ay gudaha u galeen ayagoo isku dayaya inay kala eriyaan mudaaharaadayaal taageersan falastiin kuwaasi oo qabsaday dhismayaal ka mida fasalada jaamacadda muddo laba toddobaada sawiro laga soo duubay oo telefishinada laga baahiyey ayaa muujinaya booliiska oo galaya jaamacadda caanka ah ee manhantan ku taala taasi oo ahayd barta ugu weyn ee mudaharaadyada sida weyn ay ugu fideen tobanaanka jaamacadood ee ku yaala gudaha dalkan maraykanka saraakiisha jaamacadda colombiya ayaa horraantii toddobaadkan ku hanjabay in ay tacliinta laga eryi doono ardaygii markaasi isku daya inuu mudaharaad sameeyo amaba la wareega goobaha waxbarashada ee dadka wax loogu dhigayo warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa aan ku bilowna ee kalfadhigii saddexaad ee madasha dhaqanka iyo iskaashiga carabta iyo wadahadalada ee bartamaha eshiya ee jamhuuriyadda azerbaijaan ayaa waxaa lagu caddeeyey taageerada amniya xasilooni iyo midnimada madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed iyagoo sidoo kaleetana soomaaliya ku taageeray dadaalada ay ku dooneyso inay ku ilaaliso madax bannaanideeda ee dhinaca dhulka badda iyo hawadaba warbixin kooban oo arrintaas ku saabsan waxaa haya maxamed colaad xasan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay shirkan oo ka dhacay magaalada dawxa ee dalka qatar waxay caddeeyeen in soomaaliya xaq u leedahay inay si sharci ah u difaacdo dhulkeeda sida ku cad qodobka kowi kontonaad ee axdiga qaramada midoobay iyo qodobada qoseeya axdiga jaamacadda carabta lana taageeray madashan waxaa soomaaliya uga qayb galay wasiiro uu ka mid ahaa wasiirka cusub ee arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi bayaankan oo ka koobnaa lix iyo toban bog ayaa lagu yidhi wasiiradu waxay muujinayeen diidmadooda qoraalkan iyo wixii sharci siyaasad ganacsi iyo ciidan ah oo ka soo baxa waxayna ku booriyeen dhammaan wadamada inay cambaareeyaan oo ay diidaan qoraalkan waxaay sidoo kale diideen isku dayo ay ku doonayeen inay uga faa'iidaystaan heshiiskiis afgaradka ee aan soo sheegnay oo ahaa in xaqiiqo cusub oo juquraafiyadeed looga abuuro gacanka cadmeed xeebaha soomaaliya iyo badda cas waxayna u arkeen tallaabo khatar ku ah amniga carabta marinka badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa lagu yidhi qoraalka ethoobiya iyo somalilan ayaa labaduba difaacay heshiiskii isafgaradka ahaa ee kowdii bishii janawari ee sanadkan ay kala sixideen isafgaradka ay la gashay ethoobiya ayay somalilan ku sheegtay inay maranbiyood labaatan kilomitra kaga karaysanayso ethoobiya muddo konton sana ah halka ethoobiyana ay somalilan u fidinayso aqoonsi bilowgii bishii lasoo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya ayaa adisababa kusoo dhoweysay wasiiro ka tirsan maamulka puntland kuwa oo dowladda ethoobiya la galay heshiisyo la sheegay in lagu xoojinayo xiriirka ganacsi iyo iskaashi ee labada dhinac dowladda soomaaliya oo arrintaa ka jawaabaysa ayaa ethoobiya ku eedeysay inay sii wado faragelinta ay ku hayso madax bannaanida soomaaliya iyadoo magaalada muqdisho ka eriday safiirkii dowladda ethoobiya u joogay soomaaliya waxay sidoo kale dowladda amartay in ethoobiya xirto qunsuliyadaha ay ku leedahay magaalooyinka garowe iyo hargeysa dhinaca kale ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya katriona liang ayaa toddobaadkan tagtay adis ababa waxayna la kulantay wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya taye aske salesi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya kulanka waxaa looga hadlay arrimaha soomaaliya iyo gobolka geeska afrika iyadoo katriona ay xukuumadda abiy axmed ku wargelisay walaaceeda ku aadan heshiiskii badda ee xiisada culus ka dhex abuuray xukuumadaha muqdisho iyo adis ababa wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya ayaa sheegay in ethoobiya ay ka shaqaynayso deganaanshaha iyo xasiloonida gobolka
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii madasha haweenka oo aan ku eegeyno maanta dunida oo laga xusayo maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda waxaa soo jeedinaysa soora diyaarisay caashe ibraahim aadan
toddobaadkan waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda soomaaliyana waxay ka mid tahay waddamada ugu halista badan markay noqoto inay saxafiyiintu ka howlgalaan haddaba waxa maalintani ay uga dhigan tahay iyo guud ahaan xaaladda saxaafadda soomaaliya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka madasha haweenka waxaana marti ku ah farxiye maxamed khayre oo ah madaxa ururka gabdhaha saxafiyiinta soomaaliya waraysigan oo uu la yeeshay haaruun macruuf waxa uu u dhacay sidan sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka afarta bilood ee ugu horeysa bal waxaad iiga warantaa si guud xaaladda ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta soomaalida iyo nabadgelyadooda iyo shaqadooda siday tahay xuquuqdooda waa mahadsan tahay haruun sidaan la socono saxaafadda soomaaliya guud ahaanba caqabaduhoodii waa un sidii isbedel weyn ma jiro tusaale ahaan waxyaabaha la filan karo mostl waxaa kamid a haduu sanad cusub dhasho ama dowlad cusub dhalato ama isbedel cusub wadanka uu ka dhaco saxaafadana inay la jaan qaado isbedelkaasi hadday noqon lahayd dhinaca ammaanka hadday noqon lahayd xorriyatul qoolka hadday noqon lahayd qaabka warbaahinta soomaaliya ay u fokis gareeyaan marka isbedel weyn oo hadda jiro ma jiro oo guud ahaanba saxaafadda soomaaliya ha noqoto caasimada muqdisho ama gobolada dalkuba
waa garta waan maqalaa mararka qaarkood suxufi la qabtay mid la xiray mid loo hanjabay dhinaca kalena tababaro iyo kulamo kale oo aqoonta suxuufiyiinta lagu kordhinayo ayaa inta badan la maqlaa marka bal ka waran howlahaas dhinac socda iyo waxay idinka dhigan yihiin guud ahaan horta in wariyaasha soomaaliyeed ha noqoto wiilal ama gabdho in capacity building ama tababaro oo sare loogu qaadayo xirfadooda warbaahinta la siiyo sanadihii ugu dambeeyey runtii aad ayuu dardar ugu socdaa in dadaalo badan oo la bixinayona waa ay jiraan oo ay isxilqaameen dadkii uga soo horeeyay warbaahinta soomaaliya ama ha noqdaan ururada madaxa banaan ee saxaafadda iyo warbaahintaba ka shaqeeya in si isku mida ayay fursadahaasi dabcan ay uga wada faa'iidaystaan sidaan ka warhayno guud ahaanba wariyaasha soomaaliyeed ha noqdaan kuwa jooga muqdisho ama kuwa gobolada dalka soomaaliyaba xirfado u gaar ahna waa la siiyaa dhinaca kalena dhiiragelintii waa ay helaan laakiin inta badan wariyaashu xirfadahaasi iyo tababaradaasi la siiyo mararka qaar waxaa la dhihi karaa siday tahay umad uguma dabaqaan shaqadooda tusaale ahaan xuriyatul qoolku marka laga hadlaayo mar haddii wariyihii lagu tababaray xuriyatul qoolka sinaanta dhexdhexaadnimada wariyaasha qaarkood dhiiranaan ayay muujiyaan tababarada kadib markaa kadib si ay ula falgalaan wixii tababar ahaa la siiyey mararka qaarna waxaa xadidaya xaaladaha amni daro ee wadanka ka jira iyo dowladii oo ku dheediiba aysan ku baraarugsaneyn xuriyatul qowlka ama haddii qofka wariyaha uu u baahdo inuu waxyaabo xog ah in uu oo qarsoon oo bulshada uu la wadaago ha noqoto musuq maasuq ha noqoto inuu boosaska waaweyn ee dowladda iyo sida ay dowladda dhexdeeda u shaqeyso inkastoo wariyaashu haddii baaritaano iyo xoga waaweyn ay rabaan inay ka sameeyaan aysan access u heli karin oo inta badan laakiin kii galgal sameeya xitaa for security waxaad moodaa sidii uu u rabay waxyaabahaas inaysan u dhicaynin xogaha qaar oo wadanka laga helaayo ama dhinaca dowladda ama dhinac kale ha noqotay markastuna ay qabyo ay tahay taasaana u sabab ah inta badan wariyaashu inay caqabado ay kala kulmaan diyaarinta xogahaasi muhiimka ah oo la rabo bulshada qeybaheeda kala duwan in lala wadaago bal waxaad wax yar ka hadashaa kasokow siminaarada iyo tababarada xarumaha lagu barto ama jaamacadaha lagu barto saxaafadda heerka ay joogaan xilligan tiradooda iyo ardayda dhigata inta ay leegtahay
inkastoo waayadii hore saxaafadda soomaaliya ama qofkii rabo in uu wariyo noqdo sida caadada ahayd iskuulo kookooban oo lagu barto mihinada saxaafadda bilooyin yaryar soconaya la dhigan jiray haddana waayadii dambo waxaa jiray warbaahinta ama takhasuska saxaafadda in jaamacado farakutiris ah in ay bilaabeen oo iyagu ku dhoodi ay badneen tusaaleahaan jaamacadda ummadda sector ka mid ah waxaa jira oo kuliyadda saxaafadda oo inta badan wariyaal ay soo saarto borgaraamo oo dibloomooyin ah wariyaashii hore ama kuwiina hadda warbaahinta ku jira ama kuwa raba danaynaya in ay xirfadahaasi la siiyo tababaradaasi ama jaamacaddii ay kasoo baxaan inkastoo ololo badan iyo tiimka ururada warbaahinta ku dhuudinta isku tageen sidii in jaamacadaas oo kale sectarkaasi saxaafadda si loo helo dad wariyaal oo xirfadooda ay sareyso shahaado heer jaamacadeed wataa maadaama ururada qaarkood ay la shaqeeyaan hay-ado waaweyn oo caalami ah fan ka hela waxaa jiray marka afar sano ka hor waxaan xasuustaa codsiyo hay-adahaasi lala wadaagay in markii isku tageen ururadii warbaahinta in brogram socon oo soconayo muddo oo wariyaal badan ay ka qalin jibiyeen kuwo kalena weli ay u socdaan oo sanadkiiba mar la qaato oo kale jaamacadda ummadda qeybtaas inay leedahay dadaalkaas la sameeyena muhiimadda ugu weyna waxay ahayd in lasoo saaro dad xirfadlayaal saxaafadeed ah maadaama warbaahinta soomaaliya ama wariyaasheediiba ay ahaayeen wax iska dhaqan ah in qofkii oo wax akrin kara oo wax qori kara inuu warbaahinta soomaaliya uu kusoo biro uu wariyo uu noqdo oo loo fiirinaynin dhanka aqoonta iyo jaamacad miyuu kasoo baxay laakiin jaamacadaha siday u tira badan yihiin wadanka oo xirfado kala duwan ay u baraan ardayda uguma badno kuliyadii saxaafadda ama sector saxaafadda lagu baranayo intaas iyo tababarada kala duwan ay banaanka ay ka helaan ama gudaha wadanka ay ka helaan unwaae waxyaabaha wariyaashu inta badan ay helaan dhalinyarada ku biiraysa xirfadda saxaafadda maxaa ku dhiirigeliya ama ay ku daydaan ama soo jiita markay ku biirayaan xirfadda wallaahi waxaa la oran karaa laba arrimood ayaa inta badan sababteeda ay taa midka koowaad waa qofka in uu hobby wax la yiraahdo ama rabitaan inuu wariyo noqdo muddo uu ka fikirayo maankiisa ka guuxayo ama marka uu yaraa kadibna uu sidii warbaahintii uu usoo galo dhanka kalena waxaa waaye maadaama maanta dhalinyarada badankeed oo aan wadanka shaqo badan lahayn qofka hadduu u jaamacad uu ka baxo uusan wax kaloo qabanayo uusan lahayn inta badan maadaama warbaahinta shuruudo badanna aysan ka jirin oo qofka lagu xirayo inay sidii ay usoo galaan dhalinyaradii qaarkood ay warbaahinta ay u arkaan jarajar mustaqal leh oo ay ka gudbi karaan ama ay janalkii isku xiri lahaa in ay dad siyaasiyiina ay bartaan ama fursado kale mustaqbalka inay ka dhex heli karaan meeshaasi warbaahinta qaarkood dhalinyarada sidaasay uga soo biiraan waana aragnaba waayadii warbaahinta aan ku dhex jirnay dad badan oo sidaas oo kale warbaahintii ugu soo biiray laakiin markii kalena meelo kale u gudbay ka faa'iid magacii inay warbaahintii magac ku yeeshaan ka faa'iidaysteen connectionkii badnaa ay dadku ay la lahaayeen dadka qaarkood sidaasay kusii gudbaan ilaa intaan ka aragna oo dad wariyaal ahaa qaarkood siyaasiyiin noqday ama dad wariyaal ahaa uu hay-ada international ku biiray ama dowladda qeybaheeda kala duwan ku biiray marka waxaan labadaasi point ayaa inta badan aan dhihi karnaa oo sidaan aragnina ay tahabo
xarumaha waxbarashada marka laga hadlayo iskuullada jaamacadaha waxaa la yidhaha inta badan gabdhaha ka badan wiilasha xirfadan saxaafadda dadka kusoo biiraya markaas barbar dhigto gabdhaha iyo wiilasha waa sidee inkastoo statistics rasmi ah aan la sameynin laakiin soomaalidu inta badan marka ay hadasho waxay dhahdaa wiilasha iyo gabdhaha gabdhaha badan numberkaas waa la sheegaa laakiin sidoo kale kusoo biirida warbaahinta marka laga hadlaayana waa run in number badan oo gabdho saxfiyiin ah ama gabdho raba inay wariyaan noqdaan sanad kasta ay kusoo biiraan taas waxaa tusaale u ah for example anaga hadda waxaan sameynaa program la yirahdo follow up gender declaration oo labada kun sagaal iyo tobankii la sameeyey oo in gabdhuhu xuquuqaad badan ay ku helaan warbaahinta tusaale ahaan markii sanadkan idaacaddii aad buuqatid ama programyo oo noocaas ah laisugu imaanayo waxaa arkay dad cusub oo warbaahinta ay kusoo dirayaan ama tababaro meesha uu jooga ama lagu leeyahay sanad ka horaan qaadanay marka wejiyo cusub ayaad markasta arkay haddii aad xaruntii aad booqato oo falow arki la sameynayo goboladii ha noqdaan marka numbariska dadka kusoo biiraya warbaahinta wiilashii gabdhaha marka isbarbardhig la sameeyo numbarka gabdhaha aad u badanaya sanad kastaba aad bayna usoo kordhaya waa gartay bal waxaad ka hadashaa aqoonta iyo xirfadda iyo waayo aragnimada ururkiina iyo adiga iyo gabdhaha kale ee khibradda leh ay la wadaagaan gabdhaha ku cusub xirfadda
runtii waxaan dhihi karnaa gabdhaha ku cusub warbaahinta maanta fursado aad u ballaaran oo ka duwan oo aysan helin gabdhihii warbaahinta kaga horreeyay ayay helayaan tusaale ahaan maanta oo warbaahintii digitaal ay usii guureyso oo qof kastoo maanta siyaabo kala duwan oo isku soo saari karo siyaabo kala duwan oo isku horumarin karo tusaale ahaan gabadhii maanta rabto in ay wariyo noqoto waagii hore waxaa jiri jiray qofka asoo wariyo ah xuquuqaad badan xaruntii warbaahinta inuusan ka heli jirin meelaha qaar loogu magac diri jiraba magac shaqo ku bedelasho taasoo micnaheedu ay ahayd qofka wariyaha ah inuu warbaahinta ka shaqeynaya laakiin wax mushaar ah muddo sanado uusan ka qaadan jirin sida dhacday saaxiibadeena ku dhacday oo annaguba aan baratico u aragnay laakiin taa bilcagsigeeda waaye maanta waxaa loo baahan yahay dad wariyaal ah oo xirfadlayaal ah maadaama warbaahinta ay tiro badan tahay maalin kasta loo baahan yahay oo nala soo weydiiya xarumihii warbaahinta kusoo weydiina xitaa heer maamul gabdhihii in laga dhiga maanta aad diyaar loo yahay fursadahaasi jiro iyo fursadaha tababarada oo maalin kasta la qabanayo iyo gabdhihiiyo maanta jaamacadihii heli karaa ku biiri karaaba iska yaraata amiinadoodii horumarin kara runtii iyo in haddii gabadhu ay u baahan tahay maanta xirfadii saxaafadda inay heer ka gaarsato aysan jaalanji badanba suuqa aysan kala kulmeynin sababtoo ah in la rabo gabar xirfadley ah saxaafad ah wariyo ah heer maamul dhinacyada kala duwan oo warbaahinta ka shaqeyn karto marka fursadahaas oo isbiirsaday maanta waxa waaye fursado ka duwan gabdhihii hore ee gabdhaha cusub ama kuwa hadda warbaahinta mardhow kusoo biiray ay haystaan oo la rabaa ayaga xitaa qudhowdii inay ka faa'iidaystaan oo ay ku baraarugaan marka baraarujin guudna waa la siiyaa gabdhuhu markay tusaale ahaan tababarada qaar waxaa loogu talagalay dad wariyaal ah shaqeynayay oo barnaamijyo waaweyn qabanayay oo muddo warbaahintii ku jiro kuwa waxaa laga yaabaa capacity building iyo anshaxa saxaafadda iyo sida war loo diyaariyo iyo in la baro marka wariyaasha cusub fursadahaas ayaguna mar kasta u gaar ah waayo marka loo fiiriyo wariyaashii kale hor uu shaqeynayo ma jiraan suxufiyiin gabdho iyo ragba ay shaqada ama xirfadda saxaafadda u tahay shaqo labaad oo howlo kale ama xirfado kale leh oo ama hay-ada u shaqeeya ama ganacsiyaal ku jira ma jiraan ha way jiraan dadkaasna waxaa la dhihi karaa waa dadka wax soo bartay inta badan jaamacadaha kasoo baxay in hankoodina uu sareeyo tusaale ahaan qofka marka uu heer jaamacadeed uu gaaro aqoontiisii ay dhisan tahay maadaama warbaahintiini maanta dhaqaala ku filan aysan ka heleynin qofka wariyaha ah oo noloshiisa ama nolosha familkiisa in duruufo badan ay iska jiraan marka qofkaana maadaama warbaahintii ha jaceyl ha ugu jiro ama shaqadii saxaafadda ha jeclaado ama fursada labaad ha u ahaato way jiraan dhalinyaro badan oo jaamacadaha wax ka dhiga qaarkood macalimiin ah waxaa jiro dad kale oo meelo gaara u shaqeeya ama ha noqdo barnaamijyo business ayaga u gaara waxyaabo isku dhadhexwada waa ay jiraan taasna inta badan waxa waaye haddii la helo waxay sii xoojinaya dadkii tayada lahaa warbaahinta kasii guurayay inay kusii nogaadaan sababtoo ah qofka fursad kalena waa uu helayaa warbaahintiina waa uu ka shaqeyn lahaa waa uu ka shaqeynayaa intii bilcagsi ee dhihi dhici lahayd qof kastoo waxbartay ama magac ku yeeshay warbaahintii muddo kadibba inuu kasii guuro oo shaqo kaleo cusub bilaabo ama nolol kale uu markaas waxaa yaraanaya dadkii tayada lahaa warbaahinta kusii nagaan lahaa inay saaxadii ay baneeyaan oo dad cusub aan warbaahintii la jaan qaadi karin ama shaqooyinka qaar aan lagu aamini karin inay meesha ay kusoo bataan marka way jiraan dad saas ah ha yaraadaan ama meelaha qaar siyaabo kala duwanba u ahaadaan in dadka especially waxayaabaha shaqooyinkaasi labaad ama saxaafadii isku dhexwada waxaaway dadka xoogaa warbaahintiina muddo kusoo jiray aqoontoodiina ay sara u kacday ama jaamacadii kasoo baxay saddexda bisha may maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka maxay kaaga dhigan tahay adiga shakhsiyan wallaahi xurriyatul qowlka marka laga hadlaayo ino macno ahaan waxa ay tahay hadal ay cabsi ka maran tahay ama qofku in uu hadlo isagoo aan jawaab celin cabsi ah aana dareemeynin laakiin marka loo fiiriyo halkudhigaasi iyo situationka ama xaaladda uu wadanku uu ka jiro waa wax aad u kala fog tusaale ahaana maanta qofka wariyaha ah waxa uu xurnimo ku dareemayaa ama uu ku dareemayaa wariyanimadiisa inay dhammaystiran tahay in meel allaa meesha uu wadanka uu doono inuu xog dhamaystiran uu kasoo heli karo maadaama wadankiina maanta for security uusan wariyuhu access ugu heli karin inuu safro goboladii uu aado xaaladaha dadka ay ku nool yihiin ama siyaasadaha isdiidan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda uusan la falgeli karin runtii markasta waxaad moodaa warkii qofka wariyaha soomaaliya ku nool ama kasoo waramayo xogtiisa inay qabyo ay tahay inkastoo sanad kasta saddexda mey la xuso maalinta xorriyadul qowlka haddana waxaad moodaa in waxyaaba ay jeclaan lahaayeen wariyaasha soomaaliyeed inay ku fargareeyaan sidii loogu talagalana ina balansi ahaan ay uga hadlaan haddana aysan awoodin inay tahay xorriyatul qowlka marka laga hadlaayo waxaa qalbigaaga kusoo dhacaya in aan nahay wariyaal warkoodii inta badan uu qabyo uu yahay oo aan dhammaystirnayn haddana dhaqan soo jireen ah camal naga noqon rabto oo wax aan xal loo heleynin inta badan iyo dhinacii kalo bulshadii ama ha noqoto ama dadkii siyaasadii ku jiro ama dadkii ilaha muhiimka ah warka laga helaayay oo aan ku baraarugsaneyn muhiimada maalintan ay leedahay iyo guud ahaanba saxaafada soomaaliya xuritul qowlka ino muhiimada ay u leedahay bulshada iyo qeybaha kala duwan ee haddii xogaha la rabo in wadanka laga kofargareebo marka wax qabiyo ah sanad kastana la xuso haddana wariyaashu sidii ay rabeenna aysan uga hadli karin xaalada wadanka ka jira waa garta su-aasha igu dambeysa maxaad rajaynaysaan inay idiin qabsoonto bishan bisheeda sanadka dambe haddii ilaydha wallaahi rajadu markasta aan wariyaashu ay qabaan ama aan qabno waxaa waaye wax fiican un baan rajaynaynaa laakiin dhanka kalena marka sanad cusub la gaaro isbedel uusan jirinna xoogaa waxaad moodaa un rajo ku noolaasho un inay sii jirto laakiin guud ahaan waxaa waaye rajooyinkai aan qabi jirnay mid kamid ah baan kusoo celinaynaa taas oo ah in xuritul qoolka warbaahinta soomaaliya in la wada fahansan yahay oo maanta qofka jooga xitaa meelaha aan isdhihi karno ama aan ku tilmaami karno qof wariye ah waa uu ku noolaan karaa ama eriyada dowladda ha noqoto ama weriyii maanta xog intu u baahdo asoo meeshaasi ku nool oo dowladdii ku hoos nool in aan loo arkin qof ataaq ku ah dowladdii amaba aan loo arkin qof waxyaabo muhiim ah oo aan la rabin oo inuu ka hadlo inuu ka hadlaayo in xirfadda saxaafadda iyo shaqada warbaahinta muhiimadda ay leedahay na ay fahanto dowladda wariyaashuna meelaha ay uga baahdaan xogta muhiimka ah in la siiyo inkastoo waayadii ugu dambeysay cabashooyin badan oo ay jireen oo dhowrkii sano oo ugu dambeysay dowladdan iyo dowladdii ka horeysay oo inta badanna dowladda xogaheedii muhiimka ahaa ay focuska ay saarto inta badan warbaahinta dowladda warbaahinadii madaxa banaanaa meelaha qaar laga gaabiyey cabashooyinkaasi waa ay jireen isbedelo badana dhinacaas kama jira waxaan rajeynayaa dowladuna inay u wada simnaanto wariyaasha guud ahaanba iyo warbaahinta soomaaliya guud ahaanba maadaama warbaahinta soomaaliya siyaabo kala duwan iyo daruufo kala duwan ay kusoo shaqaysay xili aan wadanka aysan dowlad lahayn ay bulshadu ay u adeegeysay in heerka maanta la gaarsiisan yahayna warbaahinta soomaaliya gacan weyn ay ku leedahay in lasoo gaaro ha noqoto dadka siyaasada kusoo biiraya dadka magacyada leh oo siyaasiyiinta ku jira ama madaxda ugu sareysa wadanka warbaahinta haddaysan jiri lahaynbo in aanba noqon lahayn dad la yaqaano maanta warbaahinta darteedana ay magacaasi ay ku yeesheen warbaahinta darteedana ay access ugu heleen in doodihii laga qabto marka ay banaanka ay joogeen in cabashooyinkoodii warbaahinta ay usoo bandhigi jireen laakiin inta badan madaxdu marka ay saaxadii siyaasadda ay ku biiraan ama meeshii ugu sareysa wadanka ay tagaana in iyaga qudhoodii ay kusoo jeestaan warbaahinta micnaha warbaahinta in la fahmo soomaaliya guud ahaan maalintii loo baahan yahay keliya inaan la isticmaalin oo maalintii dantii lalahaa la gaarin aanan albaabada laga xiran aad baad mahadsantaha farxiyo
adaa mudan taasi waxay ahayd farxiyo maxamed khayre madaxa ururka gabdhaha saxafiyiinta soomaaliya waxayna u warramaysay haaruun macruuf barnaamijkii madasha haweenka waa naga intaas inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waxaan idin leenahay nabadgelyo
marka la eego warbixinada ay soo saartay transparent international sanadkii labadii kun iyo saddexiyo labaatankii inta badan wadamada afrika waxay muujinayeen fadhiidnimo ama in ay ku guuldaraysteen inay horumar ka sameeyaan dhinaca musuq maasuqa qodobadaasi iyo warar kale oo iga raali ahaada dhegeystayaale waxaana jirta in musuq maasuqa afrika warbixinno isdabajooga looga hadlayay haddaba wax isdabamarinta ayaa weli xaqiiqo ka jirta ah wadamo badan oo afrika ah oo ay ku jirta gaana sidoo kaleetana sida ay soo xiganaysa hay-adaha xuquuqul insaanka iyo cadaaladda maamulka ee gaana ku dhowaad labaatan boqolkiiba miisaaniyadda qaranka ayaa la musuq maasuqay ururada bulshada rayidka ayaa haatan waxa ay ku biirayaan dadaalada lagu doonayo in musuq maasuqa looga hortago islamarkaasina waxay sameynayaan tallaabooyin bannaanka lagu keenayo cidda ku lugta le musuq maasuqa warbixin agra uu ka soo diray wariyaha v o eda isaaq kalendis ayaa ismaaciil xuseen farjar uu noo soo koobaya saxafiyiinta reer gaana waxa ay qorshaynayaan sheekadooda baadhiseed ee weyn waxayna u shaqeeyaan the forth state oo ah urur samafal oo ka dhisan akra kaas oo ka shaqeeya danaha dadweynaha iyo isla xisaabtanka waxaana gacan ka geysataa hay-adda warbaahinta ee galbeedka afrika kofi angel waa tifatire ka tirsan the forth state waxaan la shaqaynaa shacabka reer gaana waxaanu la shaqaynaa kuwa xogaha noo sheega marka waxaanu fiirfiirinnaa xogta waxaanuna u galnaa si qoto dheer dabeedna waxaanu ku soo bandhignaa xogaha qaar la daabaco ama qaar lagu soo bandhigo baraha internetka ama kuwo muuqaallo aan ka samayno annagoo ka dhigayna barnaamijyo diyaarsan ayuu yidhi xogaha ay daabacaan waxay inta badan diiradda saaraan sheekooyinka la xidhiidha musuq maasuqa tan iyo markii la bilaabay sannadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka waxay daabaceen dhowr sheeko oo ku saabsan ka hortagga musuq maasuqa sheekooyinka ay soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa in bannaanka la keenay macluumaad ku saabsan mashruuca ku dhawaaqista hantida kaasoo ka mida shuruudaha looga baahan yahay in mas-uuliyiinta qabanaya xilalka dowladdu ay hantidooda ku caddeeyaan the forth state ayaa kiis u gudbiyey guddida xuquuqda aadanaha iyo cadaaladda maamulka kaas oo ku saabsan in ay baadhaan habka loo maareeyo arrintan waa kan mar kale kofi angel markii aannu sheekadaas samaynay ilaa laba boqol iyo afar iyo sagaashan ama in ka badan oo mas-uuliyiin dowladeed ah ayaa si deg deg ah u caddeeyay hantidooda run ahaantii ka hor intii aan la daabicin sheekadan hantidooda may shaacinin balse xilka ayay iska hayeen maadaama oo ay hantidooda si deg deg ah u shaaciyeen markii aan sheekadan daabacnay waxaan u malaynaynaa in ay taasi saamayn ku yeelatay waxayna farriin sax ah u dirtay mas-uuliyiinta xilka haya ayuu yidhi dadka u ololeeya la dagaalanka musuq maasuqa ayaa sheegaya in la dagaalanka musuqa ee dalka gaana in uu noqday howl adag inkasta oo uu dalku sameeyey qorshaha qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa taas oo ah siyaasad wadata qorshayaal lagula dagaalamayo wax isdabamarinta maari addaah waa agaasimaha fulinta ee gaana integrity initiative qorshaha qaran ee la dagaalanka musuq maasuqu wuxuu ahaa qorshe la isugu wada tegey si loola dagaalamo musuqa hase ahaatee waxaad ogaan kartaa in ay jiraan goldaloolooyin badan oo ka dhex jira nidaamkaas oo aynan dhug u yeelanin taasina waa arrinta ka dhigaysa ka hortagga musuq maasuqa mid adag ayay tidhi goldaloolooyinka jira waxaa ka mid ah sharciyo daciif ah oo caqabad ku ah shaqada hay-adaha dawliga ah ee loo igmaday in ay baadhaan oo dacwad ku soo oogaan mas-uuliyiinta dowladda ee musuqa ku kaca kooxaha bulshada rayidka ah sida xarunta horumarinta dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyo c d d ayaa buuxinaya goldaloolooyinka jira sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ururku wuxuu bilaabay mashruuca korjoogtaynta musuq maasuqa isaga oo isku dayaya in uu yareeyo musuqa xafiisyada iyada oo loo marayo in la helo dahfurnaan koojo bumbuni asante waa agaasimaha qaabilsan ololaha iyo siyaasadda ee c d d
Uh, we have actual uh, uh, uh, investigative journalists uh, um, as part of the team.
waxaan awoodnaa in aan samayno baadhitaanno rasmi ah waxaan haynaa saxafiyiin dhab ah oo baadhitaan samayn kara oo qayb ka ah kooxda kuwaas oo sameeya baadhitaanno iyaga u gaar ah sidoo kale waxaan isku daynaa in aan dabagalno kiisaska socda ama kiisaska aan dareemayno in daaqadda laga tuuray oo loo malaynayo in la ilaabay oo u baahan in dib loo soo nooleeyo ayuu yidhi firfircoonida xarunta c d d ee toddobadii sano ee lasoo dhaafay waxay u muuqataa in ay natiijooyin ka soo baxayaan waa kan mar kale koojo bumbuni asante We didn't want the issue of corruption to die and also to be episodic. You know, we just wanted to keep it on the minds of cit- you know, citizens that annagu ujeeddada aan ka leenahay sida aan sheegnay ma rabno in arrinta musuqmaasuqa la hilmaamo ama ay noqoto mid xilliyo gaar ah ku kooban waxaan rabnay oo keliya in aan maskaxda ku hayno muwaadiniinta inaan u baahannahay in aan dagaalka sii wadno iyaguna waa inay ku biiraan dagaalka sababtoo ah waxaan dareensannahay in musuqmaasuqu uu caadi noqday dadkuna ay sidaas iska dareemayaan people who felt that, oh, well, it's- that's how it is.
waxaa marar badan ku jira maanka shacabka in ay taageersan yihiin shaqada ay ururada bulshada rayidku ka qabanayaan musuqa mari awelene aadah oo ah agaasimaha fulinta ee integrity initiative ayaa sheegaysa both as anti-corruption and governance experts and think tanks. A lot of haddii aanu nahay khubarada la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamulka iyo weliba hay-adaha cilmi baadhistuba howlo badan ayaa la qabtay waxaanuna keennay caddaymo cilmi baadhis ku dhisan oo muujinaya in musuqmaasuqu yahay arrin taagan si aan ula dagaalannona waxa aan u baahannahay dadaal weyn ayay tidhi sida ay sheegayso hay-adda transparent international dadaalada ay gaana kula dagaalamayso musuqu waxay ahaayeen kuwo fadhiid ah afartii sano ee lasoo dhaafay halbeegga cabirka musuqa waxa ay gaana keentay dhibcaha zero oo ah halka ugu hoosaysa muddo afar sano oo xidhiidh ah iyada oo aan wax horumar ah samaynin xagga kala horraynta dalalkana waxay ku jirtaa kaalinta toddobaatanaad ee boqol iyo siddeetanka dal ee caalamka ee sahanka laga sameeyey warbixintii uu soo diray wariyaha v o e da isaaq kaledsi oo ismaaciil xuseen farjar uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd weli washington ayaad dhegaysanaysaan xukuumadda ay milatarigu maamulaan ee dalka maali ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay dileen abu xuseyfa oo sarkaal sare oo ka tirsan ah kooxda la magac baxday dowladda islaamiga ah intii lagu guda jiray howlgal wadajira oo ay sameeyeen dalalka burkina faso iyo sidoo kale niger xuseyfa ayaa waxa uu ahaa madaxii markaa madaxiisa waxaa saarnaa lacag dhan shan milyan oo dollar oo lala xiriirinayo weeraro heerkooda uu sarreeyo oo ka dhacay aagga saaxil qaaradda afrika kuwaasi oo uu ka mid ahaa midkii lagu dilay afar askari oo maraykana qaar ka mid ah haddaba khubarada ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadoodu ay guusha dilkan u adeegsan doonaan in ay ugu markaasi cudur daaraan inay awood siiyaan sii joogistooda halkaasi warbixin ku saabsan dilka ninkaasi waxaa soo diyaariyey wariyaha v o e da maxamed yuusuf waxaase soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac mas-uuliyiintan dalka maali waxay isniintii sheegeen in ciidamadooda ay xuseyfa ku dileen howlgal militari oo ay ka fuliyeen gobolka waqooyiga ku yaala minaka xuseyfa oo u dhashay dalka morocco ayaa loo raadinayay sababo la xidhiidha ficilo argagixisinimo iyo weliba dhimashada dad rayadaya ciidamada ammaanka waa ay ka mid ahaayeen ciidamo maraykan ah oo dalka niger lagu dilay sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii ulubole ujawaale waa isuduwo goboleedka maxadka daraasaadka ammaanka ee fadhigiisu yahay dalka senegaal waxaana uu sheegayaa in dilka taliya argagixisada ka tirsan aanay ku ahayn mid ku filan soo afjaridda argagixisanimada It is always celebrated within the within the security community and the communities that they have also terrorized.
inta badan waxaa looga dabaaldegaa qolyaha ammaanka gudahooda iyo weliba bulshada ay sida oo kale argagixa geliyeen balse ma jirto caddayn ku filan oo lagu muujinayo suurtagalnimada in kooxahaas ay hoos u dhaceen kadib marka la dilo hogaamiyaashooda muhiimka ah balse waxaan filayaa inay tahay guulo magacu yaala gaar ahaan xukuumadda militariga ah ee maali marka la eego dib u abaabulka ammaanka oo ka socday gobolka in muddo ah hadda ayay talada yimaadeen qabsashada kidaal iyo weliba gaar ahaan tan dilkan ayaa imanaya dhowr toddobaad kadib markii dalalka maali burkina faso iyo weliba niger ay sameeyeen ciidamo isku dhafa ah oo la dagaalamo kooxahan saddexdan dal ee ku yaala galbeedka qaaradda afrika ayaa la tacaalaya halista argagixisada iyo weliba weerarada kooxaha xidhiidhka la leh ee kooxda dowladda islaamka iyo weliba alqaacida khubarada ayaa sheegay in dilka hogaamiye argagixisada ka tirsan ay kooban tahay inay wax ka beddesho weerarada ka dhanka dadka rayidka ah iyo weliba xoogagga ammaanka david otto waa madaxa falanqaynta ammaanka iyo weliba difaaca ee xarunta daraasaadka ammaanka iyo istaraatiijiyadda afrika ee ku taalla magaalada jenefa waxaana uu sheegayaa in awoodda kooxda dowladda islaamku ay ku samaynayso weeraro badan islamarkaana ay ku sii tahay halis ay ku xidhan tahay sida abu xuseyfa uu u waday arrimaha kooxdan
uh, of the uh, Sahel province. So if if he had all the power, then uh, of course it would disrupt. Uh, the stra at the strategic level and may waxa ay ku xidhan tahay qaab dhismeedka iyo sida ay u urursanayd hogaaminta gobolka saaxil marka haddii uu haystay dhammaanba awoodda marka dabcan waxa ay carqaladaynaysaa heerkiisii istaraatiijiyadeed islamarkaana waxaa laga yaabaa inay saamayno istaraatiijiyadeed oo toban ku yeelato waxa ay kooxdu rabtay inay gaadho balse haddii uu lahaa taliyayaal haatanba ku sii jiray nidaamka oo kala wareegaya marka dabcan waxaa jiraya qof cusub oo beddela hadda mushkiladda ninka cusub waxay noqon doontaa mid isaga ka sii halis badan balse sidoo kale waxa uu noqon karaa hoggaamiye aad uga dabacsan weerarada kooxahan argagixisada ayay ku dhinteen kumanaan qof islamarkaana in ka badan shan boqoloo kun oo qof ay kaga barakaceen guryahoodii ku yaalla aagga saaxilka sannadihii lasoo dhaafay sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inay geysteen tacdiyo xuquuqda aadamaha oo ka dhana bulshada ku nool aagga ay gacanta ku hayaan si la mid ah burkina faso iyo weliba naijer ayaa militariga dalka maali uu xukunka ka tuuray xukuumaddii rayidka ahayd isagoo ku eedeeyey inay ku guuldaraysteen in ay si wax ku oola ula dagaalamaan jahaadiyiinta xorriyadaha siyaasadda iyo saxaafadda ayaa hoos u dhacayay maali muddo sannad ah balse walawaaje ayaa cabsi ka qaba in militarigu ay u adeegsadaan dilka taliyahan inay ku sii kordhiyaan cadaadiska dadka ka soo horjeeda waxay u adeegsan karaan taasi in ay ugu cudurdaaraan inay awoodda ku sii joogaan sidoo kale waxaa jiray burbur joogto ah oo ku imanayay xorriyadda rayidka keliya dhowr maalmood ka hor waxay xidhayeen warbaahinta taasi waxay keentay inay gebi ahaanba damaan taasi waxa ay ka dhacday maali taasi waxa ay ka dhacday burkina faso taasi waxa ay sidoo kale ka dhacaysaa niger mucaaridku codkooga ayay hoos u dhigayaan waxa ay qabaan ma cabbiri karaan ilaa iyo heerkee ayay taasi dhacaysaa marka uma bogi karno wax kastoo ay samaynayaan xukuumadda maali ayaa ku amartay ciidamada faransiisku inay dalkaasi ka baxaan sannadkii laba kun iyo labaiyo labaatankii iyo weliba in howlgalkii qaramada midoobey ay xidhaan xafiiskoodii dalkaasi ay ku lahaayeen sannadkii hore muddadaasi ayaa waxay xidhiidha la sameeyeen xukuumadda ruushka iyo weliba kooxda calooshada u shaqaystayaasha ah ee wagner hadda dilka taliyahana ka tirsan kooxda is khubarada gobolku waxa ay leeyihiin dhinaca ku soo noqoshada militariga ee awoodda ee xukuumadda rayidka ahi waxay u muuqataa mid hoosaysa
warbixintii wariyaha v o eda yuusuf maxamed yuusuf uu kasoo daraadan aan iraahda magaalada nairobi oo uu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac ayay taasi ahayd waxaadna ka dhagaysanayseen idaacaddeenna galabnimo markana dhegeystayaal kusoo dhowaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow
warbaahinta adduunka waxyaabaha ugu waaweyn oo ay diiradda saarayaan hadda kana warramaan waxaa ka mid a cimilada isbeddelaysa oo saameyn ku yeelatay malaayiin qof oo ku nool dunida dacalladeeda meelaha ugu daran oo ay cimiladu saamaysay geeska afrika waxaa ka mid ah soomaaliya haddaba baraarug intee la-eg ayay warbaahinta soomaalida arrintaasi ka qabtaa dowr intee la-eg ayayse ku bixisaa in cimilada isbeddelaysa ee saamaynta ku haysa boqolaalka qoys ee soomaalida ah inay ka warranto warbaahinta doodeenna gaaban ee maanta ayaa arrintaasi ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya maxamed salaad oo loo yaqaano suudaani oo ah agaasimaha telefishinka cosab oo ah warbaahin maxalli ah oo ka howlgasha magaalada muqdisho iyo xasan cabdulaahi cabdiraxmaan oo ah cilmibaare iyo macallin ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa maxamed salaad maxamed marka hore soo dhowow waxaad iiga warantaa door intee la eg ayaad siisaan ama ahmiyad intee la eg tabinta wararka la xiriira isbedelka cimilada barwaada mahadsan tahay waa kudhawahay barnaamijka dooda gaaban markii laga hadlayo warbaahinta muqdisho iyo gudahaan soomaalida iyo habtibinta arrimaha cimilada cimiladu dadka qaar waxaa laga yaabaa inay kuleylka uun marka laga hadlayo keli fahansiin laakiin marna qaboway gashaa marna kuleylay gashaa labadiiba marka annaga waxaa waajib naga saaran yahay inaan tabino soomaaliya markaa eegtid labadaba saameyn ay ku leeyihiin waxayna saameyn ugu leeyihiin markii roobabta ana waxaad maqlaysaa haloo gurmado oo gargaar ha la gaarsiiyo webi hebel ha fatahay intaa waxaa fadhiistay biyo wadadii waxaa xiray biyo markii ay la waayeen waxaad maqlaysaa haloo gurmado oo abaaraa dhacday oo dadkii xooliyaa ka baaba-ay oo waa xaaladdu waa xun tahay marka labadaba annaga waxaan u nahay mar walba dad u taagan in ay tabiyaan wacyigana la socodsiiyo bulshada ahmiyadda koowaad annaga aan u tabinayna waxay tahay in aan dadki dadkan garab istaagi lahaa marka waqtiyaa ku bixisa waqtigaan ku bixinaa oo aada u dheer xasan cilmi baaraa tahay waad ka war aad aragtaa cimilada isbedelaysa caalamka warbaahinta adduunka iyo hay-adaha cilmi baarista siday wax uga qoraan ugana waramayaan door intaa la eg sida maxamed uu sheegay warbaahintan ma ka muuqata
waa ku dhowahay dooda gaaban maxamed cabdullahi salaad oo aan la qaadanayo waxaa horta aan ka hadlaa adduunka markii laga hadlayo taqyiirulmanaakh ama challenge climatka laga hadlayo waxa ay ka hadlaan waxaa daraasaday ka sameeyaan hay-adaha macnaha iclaamiyiinta ama warbaahinta dunida oo ay kaga sii waramayaan waxyaabaha la filan kara inay imaan karaan ayagoo kuwaas daraasadahaasna la wadaago meelaha ay quseyso ay wasaaradaha deegaanka ay kamid yihiin dadkana kusii wacyigeliyo in loo sii diyaargaroobo arrintaas laakiin dhacdada soomaalida warbaahinta soomaalida waxay u muuqdaan oo keliya markii ay dhacdo dhacdo inay ka waramaan oo keliya maahan aysan macnaha door weyn aysan ku lahayn xagga tebinta waxaa loo yaqaano isbedelada cimilada oo ay macnaha daraasada aysan hordhaca iska sameynin aysan la wadaagin meelaha ay joogaan macnaha dadkii quseysay arrimahaas oo ay kala kala shaqeynin macnaha maxamed cabdulaahi salaad sudaani warbaahin kala duwan waad ka soo shaqaysa haddana telefishinkan maxalliga ee cosob ayaad ka tahay agaasime waxaad iiga warantaa ma dhacdo unbaad ka warantaa sida xasan uu sheegayo mase doodo iyo warbixinno taxliili ah oo la xiriira arrimaha cimiladana waad samaysaa waa mahadsantahay ustaad ma sameyno sida oo saaxiibkay qabo oo keliya in aan dhacdo ahaan u tabino tusaale hadda markaan soo qaato maanta marka qof la dilo dhacdaas ma follow up ku samaysaa laakiin cimiladu waa ka duwan tahay taasoo waa wax basic scientific evidency ah oo ku salaysan tacliin iyo in la fahmo bulshadiina la gaarsiiyo marka markay imaato oo keliya ma nihin dad daba ortay waxaa nahay dad markii adduunyada oo awarenesskaas ka imaado dadkii gaarsiiya oo sii wargeliya oo maaragtay cilmi ahaan u gaarsiiya oo dad ehel u ah oo aqoon u leh mogtahay ilaaha qur-aankeena ku yiri macnaha qof walba wuxuu ehel u yahay hala weydiiyo marka dadka aqoonta ulahan baadi goobnaa si bulshadii ay u helaan wacyigelin dhammaystiran oo ku aadan dhanka cimilada si ay uga sii feejignaadaan arrimaha ku saabsan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin oo dhan dee sistamka dowladeedna mar walba wuxuu ka diraa fariimo digniina la aadan laakiin annagu marka qaar waxaan indho u noqonaaba dowladda oon tusinaa in ay xaalad cimilo oo xun ay soo socoto marka ma qabo in aan follow up samayne annaga predict samayne macnaha waa waxbaa sii socdaa waa tahay xasan markaad dhinacaas ka eegto warbaahinta soomaalida waxay ku doodeysaa sudaani sida uu leeyahy oo kale dadaallo badanaan bixinaa muqdisho dadka ugu badnaa hadda barakacayaasha ku ah ee weydow degan oo kale oo duleedka magaalada ah waa dadkii beeraleyda ah ee gobolka shabeellada dhexe shabeellada hoose ku noolaa badi oo ay saameyso cimilada isbedelaysa sida dadkaasi xogtooda loo wariyo iyo wax soo saarkii dalankii beeraho laleeyahay hoosa u dhacay arrintaasi ma ideen muuqataa in la sheegay arrintaasi horta macnaa hadda markaan ka hadla anaga haddatan markii wixii ay dhaceen kadib unbaa lasoo tabiyey laakiin ka hor lagama sii sheegin oo haddii laga sii sheegi lahaa dadka waxaa loosii diyaari lahay meelihii ay noloshooda ku badbaadin lahaayeen waxaa loosii diyaarin lahay dadka inay naftirkooda meelaha ay kasoo kacaan hal dhacdo way jirtay dhacdadii u dambeysay oo ay macnaha dowladda iyo ay ka qada qeyb qaateen unesco iyo dadkii macnaha hay-adaha oo ahayd in daadad soo socdaan oo sanadkii dhammaaday oo dhibaatada badan jiray oo wacyigelin badan laga sameynayay oo xataa shirkadaha communicationka ay qeyb ka ahaayeen taas marka oo kale hadday mar walba ay jiri lahayd oo ay socon lahayd waxaa fududaa lahaa in lasii ogaado waxa dhacayo lagana sii baaraandego hadhowna natiijada ka imaato la habeeyo oo macnaha wixii ka dhalan lahaa iyo sida loo maareyn lahaa la sameeyo hadda taa waxaan dareemaynaa markii barnaamijkaas la sameeyey oo sanadka u dambeeyey ay ahay in ay macnaha xoogaa yar khasaarihii uu yaraaday haddii marka mar walba laga hadli lahaa oo ay ka hadli lahaayeen hadatan waxaa arkay kama hadlaan soomaalida warbixinada u dambeeyey hadatan waxaa jiro daadadaa jiro cimilada isbedelaa jiro waxyaaba badanaa jiro weliba hadatan ka hadlaayo oo macnaha soo tabinayo oo arrimahaas macnaha ka hadlaa ma jira laakiin waxaa laga sheekeynaya waxaa waa dhacda hadda nairobi ka dhacday midda ka dhacday imaaraad ka dhacday iyo waxyaabahaas maxaa naftirkeeda maxaan ka baran karnaa ayadoo dooda laga sameynayo oo idaacadaha ay ka sameynaya weli maarkin
sudaani markaaad fiiriso sidaad muhiimadda u siisaan arrimaha siyaasadda ka hadalkeeda arrimihii dastuurka oo kale ka hadalka arrimaha amniga iyo waxyaabaha la xiriira oo kale tusaale qaraxyadii dhacay oo kale sida wariyaashu ay muhiimad u siiyaan oo dhacdooyinkaasi ay ku baratamaan si lamid a arrimaha cimilada maxaa muhiimad loogu siin waaya barow waa la siiyaa laakiin waxaa suurtagal ah in aan isku si loo fahamsanayn ahmiyaddaas la siinaayo warbaahinta qaybta ah ka hadashay waa wariyaala u gaar u ah dadna waa dad produceris oo gudaha joogo kulli kaaga sheekey maayo aad warregsan tahay bulshadaan doonaya inaan fahansiiyo dad baa shaqadoodu tahay in ay arrimaha soo saaraan waxyaabaha bulshada anfacaya markaad tiifiyada eegtidoo kaleet waxaad arkaysaa barnaamij wacyigelina ama caafimaad ku saabsan ama waxbarasho ku saabsan kaas yaa amray warbaahinta inay kasoo hadasho cidnama amrin warbaahinta iyada isku xilqaantay in ay bulshada waxgaarsiiso laakiin bulshadeena sida uu saad ka dhawaajiyo kale waxaa jirto gaab uu arkaa gaabki markuu arko qofkii faa'iido ku jirtana asaga waayo marka waxaa loo baahan yahay inuu xiriir la sameeyo warbaahintii oo uu yidhaaho war daraasadaan sameynay xogtaanaan ogaanay adinka waa idinka daahsanta halkaane aan soo bandhigne aan iskaashanno maahane haddii uu luuq kula jiro waxaynagu soo degi maayo ogaameyn marka cilmibaarayaasha xasan oo kale ahaa doolkoodii gaabiyey absolutely because of markii xamar la joogo hadda oo uu macalin jaamacadeed yahay qudhiisa wacyigelinta qayb weyn jaamacadaha arday baa dareemi kartaa numberka ay yihiin hadduu soo gaarsiiyo malaha hal ardayo kamid waa is arki lahayn oo dhahayo macalimiintii arrintaani ka hadleen si anaguna aan dabagal u samayno doorkiiniyaa maqanaa la leeyahay warbaahinta platforms way idiin haysaa inaad isiiso adinkii cilmibaarayaasha ahaa ayaaban baraarugsanayn taa maxaa uga jawaabaysaa waa cilmibaarayaasha horta macnaha marka soomaalida laga hadlayo qaarkood waxaa jiro hay-ada gaar u ah oo hadataan ka hadlo cimilada iyo deegaan ka hadlo oo ay dad asxaab ay madallo ka sameeyaan oo wasaaradda deegaanka ay warbixino siiyaan marka warbaahinta sideeda ayadaa waxay tahayba inay macnaha raadiso dhacdada kulli way arkayaan laakiin waxaan isleeyahay interest macnaha uma hayaan oo macnaha dadka ay waxay ka fikirayaan inta qofoo dhegeysanayso inta qofoo waxaan laga faa'iidaya ama inta qofoo waxaan daawanaysa inay ka fikirayana laga yaabaa oo aysan mawduucaas macnaha u arkin mawduuc muhiim ah aysan raadsanin laakiin madallaa laga qabtaa oo waaweyn oo culimo dad macnaha aqoon-yahano ay kasoo qayb galaan marka waxaa is leeyahay warbaahinta macnaha sida ay macnaha kuwaas kale ay interest ugu yihiin oo u xiiseynayaan maadaama bulshadii ay tahay bulsho macnaha fahansaneenba waxa lagala hadlayo ee ay aada u xiiseynayaan oo la rabay inooda inay u soo jeediyaan war ay tusaan khatarta jirto oo ah war qaraxaan dhacayo iyo amni daradaan dhacayso wax ka weynaa jiro oo adi hadhow kugu imaanayo oo one million qof ama ka badan baabi'in karo oo abaar ku dili karo oo ku dili karo daad ku dili karo oo dhibaatooyin badan ku dili karo oo kuleyl ku dili kara xataa intaas marka qofka lagu soo aadiyo waxa laga yaaba xabadda ama qaraxa inuu toban qof dilo laakiin cimilada oo isbedesha waxay baabi'inaysaa deegaan dhanay baabi'ine waxay baabi'ine ummad dhanay baabi'ine waxay baabi'inaysaa meel dhan oo la deganaan jiray baabi'ine marka inay khatartaas ka weyn tahay khatartan kale inay macnaha ku baraarugaan naftirkooda aheyd ayna soo raadiyaan dadka eelka u ah maadaama ay platformka way hayaan sax madalada dadka wax lagu soo bandhigaya inay imaadaan ay warbixintaas qaadaan oo ay weyneeyaan oo ay macnaha meel walba meel sare gaarsiya ayagaa laga rabay ayaga marka ma soo doonanin dadka aqoon-yahankana inta badan wixii way soo bandhigaan laakiin waxay rabaan dadka hoos qaaday rabaan dadka hoos qaadi lahaa marka warbaahinta aheyd waa la-yahay maxamed cabdulaahi salaad iyo xasan cabdulaahi cabdiraxmaan aad ayaad umahadsantihiin khiyaartana la socotaa barnaamijka dooda gaaban waan uga hadlaynaa kaalinta warbaahinta soomaalida ah ay ku yeelan karto ka waranka arrimaha cimilada isbedelaysa ayuu intaa ku dhan yahay anigoo cabdilcasiis barre oo muqdisho jooga ayaa idila socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waa tahay doodaasi gaaban iyo cabdicasiis barrow intaasi aan kaga gudubna markanna waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan xasan aan samatar iyo heeska xayaat samatar ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonna sidaas iyo nabadgelyo iyo dhaqanka xoolaha quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoolaha dharaarwaal sidaad tay dugashaad ku roonjay dharaarwaal sidaad tay dugashaad ku roonjay